halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah oaad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce saddexda bisha juun sannadka laba kun iyo lix iyo toban idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah xeerbeegtidii dacwadda dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka minnesota oo ka baaraandegaya go'aanka gaaridda dacwaddaasi oo shalay lagu wareejiyey iyaga xeer beegtida iyaga waxaa loo dirayaa un hawsha qodobadan lagu soo eedeeyey qofkani ma runbaa mise ma aha haddii marka ay soo helaan qofkani waxan wuu galay macnaha haddana waxaa loo gudbayaa wakhti uu maaragtay laga fikiro ciqaab intee leg baa qofkan la marsiinayaa laakiin haddii la yidhahdo berri ay dhahaan qof dadkani waxan ma qabaan oo kale isla markaa waa la fasaxaya
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda kenya oo soo dhowaysay dilkii maxamed dulyadeyn warbixin ka hadlaysa argagixisada oo ay soo saarta wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii ugu dambeeyey caalamka warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in cabsidii dhinaca argagixisada ahayd ee hadda baahday oo aanay jirin meel hagaagsan oo lagu hagaagi karayo kooxahaasi warbixinta sanadlaha ah ayaa shaaca looga qaaday in ururada awoodoodii ay gaarsiiyeen gobollo dhowr ah oo dunida ku yaala sida koonfur bari eshiya gobolka kokas ee waqooyiga ruushka iyo qaaradda afrika iyadoo kooxaha bokoxaram iyo al-shabaab ee alqaacida ay qaadayaan weeraro amniga lagu qalqalgelinayo ayaa haddana dhinaca kale kooxda isis waxay tahay halista ugu weyn ee caalamku wajahayay sanadkii lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay warbixinta iiraan ayaa loo arkay waddan taageera argagixisada iyadoo lagu eedeeyey inay taageerto kooxda xisbullah ee lubnaan ururo argagixisoa oo la sheegay inay gaza ee dhulalka reer falastiin joogaan iyo xagjirin kale oo wadamada bariga dhexe ka dagaalama sida ciraaq oo kale
tartamaha xilka madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga dalka maraykanka hillary clinton ayaa ku sheegtay ninka ay iska soo horjeedaan donald trump inuu yahay nin khatar ah oo aan u qalmin xilka madaxtinimo khudbad ay kaga hadlaysay arrimaha dibadda ayaa khamiistii shalay arrintan ay kaga sheegtay iyadoo joogta magaalada san diego ee gobolka california waxay tidhi trump ma fahamsana sida dunidu u shaqayso waxay intaasi raacisay inay aad u adag tahay in la maleeyo donald trump oo maraykanka hogaaminaya xilli dagaal lagu jiro maxaa yeelay bay tiri dadka oo dhan ayuu ka cadhaysiiyey fariin dhinaca twitterka oo donald trump uu soo diray ayuu ku weeraray miss clinton isagoo ugu yeedhay erayo ay ka mid yihiin tii qalloocnayd ee beenaleyda ahayd
subax wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa v o a gobolka minnesota ee waddankan maraykanka waxaa maalintii shalay ahayd ka bilowday in howlaha xeerbeegtidii loo xulay inay go-aan ka gaaraan dacwaddii loo haystay saddex dhallinyaro soomaaliya kuwaasoo lagu eedeeyey inay doonayeen inay ururka isis ku biiraan xeerbeegtida ayaanan shalay wax go-aan ahi gaarin iyadoo maantana la ballansan yahay in mar kale ay arikaasi ka duudaan haddaba sida howlaha xeerbeegtidani u shaqeeyaan nooca go-aamada ay qaadan karaan iyo kaalinta xaakimka maxkamadda hormuudka ka ah ayaa waryahayaga ee gobolka minnesota maxamuud mascade waxa uu ka waraystay amiin haruun oo ah gariiqaan gobolka minnesota ku sugan
maxamuud keysku waa kii soo bilowday muddo hadda waxoogaa laga joogo meelo kala duwana soo marayey laga soo bilaabo wakhtigii u horreysay ee macnaha eedeymaha la soo oogay xeer ilaaliyaha waddanku soo oogay eedeymaha wiilasha lagu soo oogay kadibna waa kii keyska la furay maaragtay maalinba heer soo marayey waa kii marka dambe xeer beegti la doortay dad badan oo meel jooga xeerbegti laga doortay gasha arintan kayskan falanqaysa go-aanna ka soo gaarta sida uu sharciga maraykanku qabo marka maanta waxaa la wareegtay keyska markii dacwadihii lasoo wada bandhigay cadaymihii labada kooxood ee qareemadii ay soo wada bandhigeen kuwa dowladda iyo kuwa wiilasha matalaya yaa maanta waxaa loo gudbay wakhtigii ay dacwadii wada maqleen xeerbeegtidu iyaguna ay go-aan ka soo gaari lahaayeen cadaymihii lasoo dhigay ayaa maanta bilaabatay maalinkii u horreysayna way u suurtageli weyday inay wax go-aana soo gaaraan
badanaa marka ay timaado marka in kiiska noocaasi xeerbeegtadu ay la wareegto maalinta koowaadna go-aana lasoo gaarin bal haddaad sharaxdo markaa ugu horreysay xeerbeegtigu kiiska galayaan waxyaabaha ay doodoodu tahay iyo waxyaabaha dheerayn karaba kiiska marka hore waxyaala waxaa dheerayn kara keyska in horta ay fiiriyaan dhammaan wixii cadaymo lasoo dhigay oo ay dhinac walba ka fiiriyaan waayo waa qof ayaa macnaha ku mutaysan kara go-aankay maanta gaaraan ama xabsi ku mutaysan kara ama lagu fasixi karaa lagu xoreyn karaa marka xeerbeegtidu si degan oo maaragtay dhumucl ay uga fiirsanayaan oy macnaha ay arrintan u falanqaynayaan dhinac walba uga eegayaan marka waxaa dheerayn kara keiska oo kale in caddaymuhu ay fara badan yihiin maaragtay in waxaa dheerayn kara keiska oo kale in maaragtay ay isku qabtaan qodobo ka mid ah caddaymaha lasoo bandhigay ay isku qabtaan oo isku sii arki waayaan xeerbeegtidu ayaa dheeran kara iyo arrimo kale oo fara badan marka inta badan si taxadar leh ayay u qiimeynayaan una falanqaynayaan ilaa ay ka gaaraan heer ay isku raacaan saad og tahay keysku haddii uu yahay keys federaal ama keys ay dowladda dhexe soo ogtay waa in xeerbeegtidu ay boqol kiiba boqol isku raacdo go-aan go-aanka laga gaaraya keyska sidaa daraaddeed baa hadduu xataa hal qof ka maqan yahay oo hal qof una weli ku qanacsanayn go-aanka ay inta kale isku raaceen dib u dhigi kara kiiska waa gartay haddii marka ay timaado oo kale in kiiska sida aad sheegtaba uu qof ka midihi biyo diido isla markaana la isku raaci waayo maxaa dhacaya marka hore waxay isku dayayaan xeerbeegtida dhexdoodu inay isku qanciyaan waxa qofkan kale ka soo horjeedo ama inay isku dayaan inay aragtiyo kala duwan u sameeyaan qofkan kale oo dhinac kale ka istaajiyaan hawsha dhinacan kasoo istaag sidaan u fiiri sidan baan anigu u fiirinaynaa sidee kula tahay haddii marka ay xeerbeegtidu ku isku qancin kari waayaan dhexdooda oy soo baxaan shaksiyaad aan ku qanacsanayn macnaha go'aamada ay xeerbeegtidu inta badan isku raacsan tahay waxaa dhacdaa xoogaa xaakimka ayaa laftiisa wuxuu leeyahay wuxuu isticmaali karaa qodobo wuxuu isticmaali karaa uu ku dhiiragelinayo go'aanay gaaraan waxaa ka mid ah in uu siiyo maaragtay tilmaamo uu u sheegayo xeerbeegtida uu leeyahay sidaa iyo sidaas u fiiriya caddaymaha laydiin soo bandhigay marka uu ogaado kuwa laysku haysta caddaymaha markuu saas ogaado jajku dhihi karaa saas haddii marka weli ay xeerbeegtidu ay arrintii ku heshin weydo oo dad ka biyadiiday jiraan go'aanka ay inta badan isku raaceen waxaa dhici karta in qaadigu uu yidhaahdo keyska dhammaantiisba maaragtay wuu fashilmay sababtoo ah xeer ilaaliyaha ayaa waxaa laga rabaa maadaama uu yahay arrintani arrin xeer ciqaabeed uu yahay waxaa lagu qaaday wiilashan in ay caddeeyaan si aan shaki iyo muran ku jirin marka haddii ay xeerbeegtidu ku heshiin waayaan waxaa soo baxaysa in aysan caddaynin dowladdu si aan shaki iyo muran ku jirin inaysan u caddaynin keiska saas daraaddeed waxaa laga yaabaa qaadigu inuu yidhahdo keiskan gebi ahaantiisba waa dhacay dowladdu markaa ay xaq u yeelato in haddana dib laga soo bilaabo dacwaddii oo dib laga soo abaabulo xeerbeegti kale iyo maaragtay keis cusub waa gartay dhinaca kale haddii ay timaado marka go-aanka in laysku raaco oo ay soo baxdo in go-aan la gaaro maxay tahay tallaabada xigta oo xaakimku markaa qaaday xaakimku sida caadada ah haddii go-aan soo gaarana xeerbeegtidu wuu qaadanayaa haddii aysan jirin caddaymo tusinaya in xeerbeegti caadi iyo go-aanka noocan oo kale ay ku kici lahayd haddii uu qaadigu dareemo in xeerbeegtidani ay ku kacday falal macnaha dhaafsiisan waxaa xeerbeegti caadi iyo ay samayn lahayd sida haddii u arko kale keyskan inay hal dhinac ka wada taagan yihiin oo si maaragtay ama arrimo cunsurnimo ama arrimo kale ay ka soo muuqanayaan xeerbeegtidu go-aanka isugu raacdo qaadigu wuxuu awoodi leeyahay inuu iyaga laftooda uu ka diido go-aankooda laakiin sida dhaqanka iyo caadiga ah waxa weye xeerbeegtidu markay waqti qaataan si fiicanna ay usoo darsaan ay usoo falanqeeyaan ay go-aan soo gaaraan wuu ku raacayaa sida caadiga ah isla markaas miyaa uu gaarayaa marka xukunkiisa marka ay durbaba ay isku soo raacaan oo ay hor keenaan go-aankooda marka xukunadii la rabay inuu fuliyo isla markaa miyay dhacayaan mase waxaa laga yaabaa inay maalmo kale ku qaato isaga laftiisa xeerbeegtidu iyaga waxaa loo dirayaa un hawsha qodobadan lagu soo eedeeyey qofkani ma runbaa mise ma aha waxaan qofkan lagu soo eedeeyey miyuu miyuu macnaha miyuu galay mise muuna gelin haddii marka ay soo helaan kasoo qaadoo kale qofkani waxan wuu galay macnaha haddana waxaa loo gudbayaa waqti uu maaragtay laga fikiro ciqaab intee leg baa qofkan la marsiinayaa haddii qofkii dembigii lagu helo oo dembigii ay ku soo ogaan xeerbeegtidu jaajku waqti kale ay ku qaadanaysaa iyo muddo isbuuciyay ku qaadanaysaa inuu haddana dib uga soo macnaha waqtiga ganaaxa la saari lahaa qofkan meeqa sano ama bilood baa lagu xukumayaa taas waxaa mar kale ayuu ka fadhiisanayaa qaadigo usoo noqonayaa waqti buuna ku qaadanaysaa laakiin haddii la yidhahdo berri ay dhahaan qof dadkani waxan ma qabaan oo kale ay xeerbeegtidu tirahdo waxan qofkani ma qaba dembigan isla markaa waa la fasaxaya amiin haaruun oo ah gariiqaan ku nool gobolka minnesota ayuu kaasi ahaa waxaana uu la hadlayay wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad nagala socotaan v o a washington dowladda kenya ayaa soo dhoweysay geerida dulyadayn oo ahaa horjooga al-shabaab ka tirsan kaasoo lagu eedeeyey inuu soo abaabulay xasuuqii ay al-shabaab ka geysteen jaamacadda gaarisa sannadkii tegey wariyaha v o da jill greg ayaa warbixinta nairobi ka soo dirtay waxaase soo koobaya jamaal axmed cusmaan eric rithi oo ah afhayeen u hadlay dowladda kenya ayaa sheegay in dowladdiisu ay soo dhoweynayso dilka ay ciidamada soomaaliyeed ee gaarka ay u geysteen maxamed maxamuud oo loo yaqiin dulyadayn kaasoo la sheegay inuu ahaa maskaxdii ka dambaysay weerarkii abril sannadkii lasoo dhaafay lagu qaaday jaamacadda gaarisa ee dalka kenya halkaasoo ay ku dhinteen boqol iyo afartan iyo siddeed ruux oo badankoodu ahaa ardayda jaamacadda waraysigu nairobi ku siiyey eric krethi idaacadda v o a ayuu ku sheegay in geerida dulyadayn ay caawini karto bogsashada boogihii ka soo gaariyay dadyooga kenya weerarkaasi what uh, we would want to say as a government is that uh, every victory against terrorism is very welcome. The...
waxa aan dowlad ahaan doonayno waa in guul kaste oo ka dhan argagixisadu aan aad u soo dhoweyno xanuunka iyo waxyeelada soo gaaray waalidiinta qaraabada iyo saaxiibada dadkii uga dhintay weerarkii gaarisa ayaa ah mid weli dhexdeenna ku cusub sidaa darteed tani waa bogsasho yar oo ku aadan in dadkii ka dambeeyey arrinkaasi ugu dambeyn la qabanayo inkastoo ay kasii ficnaan lahayd haddii aan fursad u heli lahayn inaan horkeenno cadaaladda
although it would have been greater for us if we had an opportunity to bring them to justice.
miriam injeri oo ka mid ahayd ardadii jaamacadda gaarisa xilligii la weerarayay hase yeeshee hadda u wareegsatay jaamacadda moy university magaalada eldred kadib markii jaamacaddaasi ay si shuruud la-aan u sheegtay ardada jaamacadda gaarisa university inay u soo wareegi karaan ayaa tilmaamtay inay soo dhoweynayso geerida dulyadayn mar haddii hadda maskaxdii weerarkaasi soo abaabushay wuu dhintay aad baan u faraxsannahay oo aan u degganahay waxaan ku faraxsanahay inaysan mar kale qorshaynaynin in ay weerar ku qaadaan jaamacad kale laakiin waxaan ka baqayaa inuu soo baxo qof kale dulyadeen ayaa habeenkii talaadada lagu dilay magaalada buulogaduud oo soddon kilomitir u jirta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaas oo ay shabaabku maamulayeen sarkaal sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa v o a u sheegay in dulyadeen ay dileen ciidamo commandos oo gaar ah oo soomaaliyeed kuwaas oo maraykanku tababaray
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo noo soo koobayey warbixintii wariyaha v o da jill greg ay magaalada nairobi nooga soo dirtay maxamed oo weli waxaynu ku guda jirnaa ururada xagjirka arrimihii ku saabsanaa warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in cabsidii dhinaca argagixisada ahayd ay hadda baahday oo aanay jirin hal meel oo loogu hagaago warbixinta ayaa qortay in ururada ku howlan kulugta lehi ee ay awooddu gaarsiiyeen gobollo dhowr ah oo dunida ku yaala sida koonfur bari asia gobolka kokas ee waqooyiga ruushka iyo qaaradda afrika bal maxamed cabdi sandheere oo dhinaciga fadhiyaan ka codsado mar kale inuu warbixintaasi inoo dulmaro warbixinta ayaa qortay in cabsida argagixisada caalamiga ah ee hadda si weyn u sii kala baahayso iyadoo kooxda isis tusaale ahaan ay adimadeedii gaadheen gobollo ay ka mid yihiin koonfur bari asia gobolka qooqaas ee waqooyiga ruushka iyo weliba meelo ka mid a qaaradda madow iyadoo ururada alqaacida boko xaraam iyo al-shabaab ay qalalaaso wadaan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay sheegtay inuu ururka isis uu yahay ka khatarta ugu badan dunida ka abuuray sannadkii hore isagoo awood weyn ku leh dalalka ciraaq iyo suuriya warbixinta ayaa sheegtay in kasta oo xooga ka mid a isis ee labada dal ka howlgeli jiray ay baaba-een qaybtii dambe sannadkii hore haddana dagaalyahaniinta kooxdani ay awood u heleen inay weeraro xiriira ka geystaan meelo kale oo dunida ah sida faransiiska iyo turkiga ururka isis waxaa kale oo guula ka keenay dalka libiya iyadoo sidoo kalena uu laamo isaga raacsan ka samaystay dalalka afghanistan bakistan iyo nigeriya wasaaradda ayaa taxday ku dhowaad lixdan urur oo argagixiso oo liiskeeda ay ku dartay kuwaas oo ku soo baxay warbixintan sannadlaha ah sidoo kale waxaa wasaaraddu ay qortay dhowr dal oo la siiyey magaca jilayaasha xunxun marka laga hadlayo la dagaalanka argagixisada ee dunida waraysi ay v o edu la yeelatay justin sibrel oo ah siihayaha xiriirka arrimaha ka hortagga argagixisada ee maraykanka ayaa master sibrel uu waraysiga ku sheegay in ujeeddada warbixintu ay tahay inay bixiso faham wanaagsan oo la xidhiira sida ururadu ay u baaheen iyadoo markaasna ay maraykanka iyo xulufada kale dadaaladooda ka hortagga argagixisada sida ay marba xaalku yahay ku jaangoynayaan warbixinta ayaa tilmaantay qodobo dhowr ah kuwaasoo kale ah in ururka boko xaram uu shaaciyey inuu ku biiray ururka isis in hoggaankii dhexe ee alqaacida uu daciifay hase yeeshee uu weli khatar badan abuurayo ururkan ayaa warbixintu sheegtay inuu laamo ku leeyahay jasiiradda carabta gobolka maqrib iyo meelo qaaradda indiya ka mid a ururka al-shabaab ayaa isna warbixintu sheegtay inuu dagaallo ba'an ka geysto soomaaliya dowladda soomaaliyana ka hor taagan yahay inay horumar samayso warbixinta ayaa qortay inay jiraan dalal dhowr ah oo ay ugu yeertay jilayaasha xunxun dalka iiraan ayaa warbixintu sheegtay inuu yahay ka ugu horreeya ee taakuleeya argagixisada iyadoo ururada uu dalkaasi taageerana ay warbixintu sheegtay inay kala yihiin ururka xisbullah urur argagixiso oo falastiin oo khaza ku sugan argagixiso ka jirta ciraaq iyo dhammaan gobolka bariga dhexe dalka suudaan ayaa sida warbixintu qortay weli ku sugan dalalka uu maraykanku ku suntay kuwa argagixisada taageera iyadoo ururada uu taageerana lagu sheegay fatax islaamig jihaadka falastiin xamaas iyo xisbullah dalka suuriya ayaa isaguna ay warbixintu sheegtay inuu madaxweyne asad taageero siyaasadeed siiyo ururo argagixiso oo waxyeeleeya xasiloonida gobolka isaga oo hub iyo taageero siyaasadeedba siiyey ururka xisbullah warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa gebagabadii qortay in shan iyo afartan dal ay meel mariyeen amaba ay wax kabeddel ku sameeyeen sharciyo lagula tacaalayo dagaalyahaniinta ajnebiga ah warbixinta ayaa intaasi ku dartay in shan iyo soddon waddan ay xidheen dagaalyahaniin ajnebi ah halka labiyo toban dalna ay si guuli ku jirto u maxkamadeeyeen ugu yaraan hal dagaalyahan oo ajnebi ah aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi sandheere oo inoo soo koobayay warbixinta ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo kaga hadlaysay halisihii kooxaha argagixisada ee sanadkii lasoo dhaafay
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waali waxaad la socotaan v o a washington jimco wanaagsan mar kale haatanna waa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen baraaden
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dhegaystayaal maalmaha inagu soo aadan waxaa dadka islaamka ahi isu diyaarinayaan soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan culimmada islaamka iyo saynisyahanada iyo weliba khubarada arrimaha bulshada ayaa tilmaamaya in bishani ay waxtar u leedahay dhinacyada kala duwan ee nolosha qofka muslimka ah sida uu faahfaahinayo axmed iid obsiye oo ka faallooda arrimaha islaamka ahaantii ramadaan faa'iido weyn bay ugu fadhidaa haddii lasoo qaato bulsho ahaan iyo haddii lasoo qaato afraad ahaan oo dal ahaan haddii lasoo qaato waa jaanis horta qofka bini aadamka uu istaagayo oo markaa xisaab xid uu samayn karo oo markaa uu eegayo wixii soo dhaafay iyo wixii kusoo socday laakiin haddii aan ka bixno wax yar matalan dib haddaan ugu noqono magacan laftiisa ramadaan waxa weeyaan carabtu ereygan waxay yidhaahdaan inuu ka yimi aramudaa waxa la yidhaahdo waa quraylka aadka u badan oo xilliyada bilaha waxay u bixin jireen xilliguu kusoo beego marka inta badan xilligan wuxuu kusoo beegmi jiray xilliga quraylka saa daraaddeed waxay u bixiyeen arramudaa bay u bixiyeen oo taariikhda dib haddaad ugu noqotidna waxaad arkaysaa waxyaabihii ugu waaweynaya muslimiintu ay gaadheen ama guulihii kala duwanaa ama waxyaabihii kala duwanaa lagu dhaqaaqay inay ahayd bishan ramadaan sidoo kalena yani qur-aanku inuu kusoo degay bishan laylatulqadri inay bishan tahay marka waa muhiimad weyn bay bulshada u leedahay waa wakti markaa isku duubnaanshaha la raadinayo oo wakti xiriirkii bulshada ee dadka udhexeeya la raadinayo waa qofka haddii qof ahaan loo degana waktigii uu istaagi lahaayo is-eegi lahaa xiriirka uu dadka laleeyahay xiriirka uu bulshada laleeyahay xiriirka uu xaaskiisa laleeyahay xiriirka ilaahiisa laleeyahay iyo xiriirka naftiisa uu la leeyahay waxyaabahaas oo dhan waktiga la istaagi lahaa oo markaa qofka bini aadamku dib isku xisaabin lahaa weeyaan ramadaan wuxuu la xidhiidhaa soonkuu la xidhiidhaa oo qofku inuu cuntadii ka fogaado cilmi baadhisyada waxay sheegaan in maskaxda bini aadamka uu dhiigan jirka ku wareega boqolkiiba afartan uu qaato si uu markaa de fikirkan iyo waxyaabahan kala duwan ee maskaxdu ay ku kacdo uu markaa u fuliyo hawlahaas kala duwan markuu qofku bini aadamku cunto markaa culus uu cuno waxaa dhacda cuntada dhiiggaas maskaxda loogu talagalay in uu markaa tago meelo kale oo kamid tahay dheefshiidka ma garata hawshan dheefshiidka si loo fuliyo marka qofku markuu cunto badan cuno waxaad arkaysa inuu caajis noqdo inuu haamaansanayo inuu taasoo keenayso yani dhiiggii markaa ku filnaa maskaxda inuuna helayn marka yani waxaad arkaysaa xataa barna baryahan cusub waxaad arkaysaa dhinacyadan reer galbeedka waxaa kasoo bilaabma waxa la yidhaha five two method waxa la yidhaahdo oo qofka bini aadamku inuu shan cisho caadi u noolaanayo labana cishana markaa uu soomayo wax waa yani soon soonkan sida muslimiinta oo kale maaha laakiin waa soon uu qofku ka fogaanayo cuntooyinka culus uu cunayo waxyaabo aada u fudud oo shurbad yar oo saddex waqti ama laba waqti uu cunayo taasoo la leeyahay yani waxay ka qayb qaadanaysaa in qofkii maskaxda bini aadamku ay si fiican u fakerayso caafimaadkii jirku uu si fiican u shaqaynayo suntii jirka maaragtay yani ku jirtay ay ay ka waxyaabo faa'iidooyin badan oo dhinaca caafimaad ayay markaa leedahay qofku inuu markaa waxa weeyaan soomo sidoo kale bisha ramadaan ayaa ah bil ay muslimiintu ku dadaalaan cibaadada iyagoo uu ka faa'iidaysanaya fadliga ay leedahay sida uu faahfaahinayo sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir cibaadaadka in bishan si gooni loogu camiro waxaa kamida kow waa bishii horta soonka bilaha kale lama sooma soon waajiba inuu qofka muslimku awoodi karaa oo shuruudihii laga helay wujuubu siyaam inuu bisha ramadaan soonkeeda ku dadaalo oo soonka ilaashado soon nadiif oo soomo waxyaabaha dhaawacaya ama awjabiyana uu ka fogaado waa kow laba bishani waa bishii qur-aanka maadaama bishii qur-aanku soo dega uu yahay shahru ramadaan aladi unzila fiihi alqur'aanu in bishan qur-aanka akhriskeeda la badiyo baa nabiga sala allahu calayhi wasalama jibriil bisha ramadaan habeen walba uu u iman jiray habeen walba qur-aanku la dareerin jiray ama la akhri jiray marka bishan si gooni qur-aanka akhriskiisa loo badiyaa inkastoo bilaha kale loo baahan yahay laakiin bishan waa lasii jibaaraa waa lasii jibaaraa qofka inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa waxaa kaloo kamid a camaasha bishan sida gooni in loola yimaado la isfarayo salaad ka baxsan salaadihii waajibkahaa salaad taraawixa loo yaqaano oo bilaha kale ayna qabin iyo salaad la yaqaano tahajud oo tobanka dambe la suubinhayo waa salaad ka baxsan salaadihii kale oo si gooni bisha ramadaan loola yimaado qur-aan baa dhex socda waxaa kaloo kamid a cibaadaadka si gooni laysu faray in loola yimaado waa bishii deeqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku ilaahay xoolo siiyey in xoolihiisa uuna ka bakayline meelaha baahidu ka jirto qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xigtadaada gaaraan africa iyo soomaaliya meelaha ka jirta baahida iyo macaluusha iyo xeryaha qaxootida in gacan furan la bixiyo oo xoolaha ilahay darti loo bixiyo arrimahaasaa kamid ah xuseen arrimaha bisha ramadaanka si gooni in loola yimaado isfaraya
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsanyahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horrayno feeryaanka caanka ah ee maxamed caliya ayaa lagu dabiibayaa cisbitaal ku yaalla dalkan maraykanka kadib markii uu ka cawday xanuun dhinaca neef maraynka ahi sida uu shaaciyey afhayeen u hadlay feeryaankii hore ee adduunka moxamed cali moxamed cali oo toddobaatan iyo afar jira ayaa hadda la dabiibaya waxaana kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii kadib markii uu ciyaaraha feerka uu ka fadhiistay laga helay cudurkaas oo islamar ahaantaasina hadda lagula tacaalayo sidii wax looga qaban lahaa roberto di mateyo oo sannadkii laba kun iyo labiyo tobankii ku guulaystay in uu ku hogaamiyo naadiga chelsea koobka champions liiga ayaa hadda loo magacaabay inuu noqdo tobabaraha naadiga kubadda cagta astonvilla isagoo ku-xigeenna uu noqon doono steve clark di mateyo ayaa shaqadani aqbalay kadib markii laga ceeriyey tababarihii naadiga kubadda cagta astonvilla remi gerard kaasoo shaqada laga ceeriyey kadib markii astonvilla loo diray heerka labaad ee horyaalka dalkaasi ingiriiska astonvilla tababarayaasha lala xiriirinayay ka hor dhimateo waxaa ka mid ahaa sidoo kale tababarihii hore ee naadiga manchester united david moyes nigel pearson oo dhowaanta loo magacaabay tababaraha cusub ee naadiga derby county iyo tababarayaal kale hase yeeshee dimatee ayaa noqday dooqa koowaad ee naadiga astonvilla ciyaaraha french open ee waddankaasi faransiiska ka socda ee tenniska ayaa waxaa samafinalaha usoo gudbay navak dijokovich iyo serena williams dijokovich oo sagaal iyo labaatan jira ayaa waxa uu ka adkaaday thomas bredich kadib ciyaar ka dhacday roland garos waxaana uu rajaynaya inuu noqdo xidig ku guulaysta ciyaaraha french open wiliams oo soddon iyo afar jir ah ayaa iyadoona ka adkaatay xidihnada waddanka kazakhistan u dhalatay yulia butinziva kadib ciyaar aad iyo aad laysku jurbamarxay oo labada dhinac ay soo bandhigeen waxa ay gabadhan maraykanka u dhalatay isku dayeysaa in markeedii labilabaatanaad ay ku guulaysato koobkani dani alves ciyaartooga daafaca uga ciyaaraya kooxda kubadda cagta barcelona ayaa xaqiijiyey inuu u wareegay naadiga yuventus waxaase uu wacad ku maray inuu dib naadiga barcelona ugu soo laaban doono dani alves ayaan ka mid noqon doonin xidigaha naadiga barcelona ay xilli ciyaareedka soo socda ay ku duuli doonto waxaase uu ku biirayaa naadiga zeeri aad ee dalka talyaaniga ku guulaysatay ee yuventus agaasimaha ciyaaraha ee naadiga barcelona roberto fernandes ayaa hore u xaqiijiyey in dani alves uu ku biiray naadiga yuventus waxaase dani alves uu shaaca ka qaaday in uu dib ugu soo laaban doono naadiga kubadda cagta barcelona uu aad iyo aad u jecel yahay dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa nagaytaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha isla jamaalan ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona mid iyo laba jamaal warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in cabsidii dhinaca argagixisada ahayd ee hadda bahday oo aanay jirin hal meel oo lagu hagaago warbixintan oo sanadle ah ayaa shaaca looga qaaday in ururada argagixisadu ay awoodoodu baahiyeen kuwaas oo ku baahiyey gobollo sida koonfur bari asia gobolka kookaas ee waqooyiga ruushka iyo qaaradda afrika iyadoo kooxaha bokoxaraam iyo shabaab alqaacida ay qaadeen weeraro amniga lagu khalkhalgelinayo ayaa haddana dhanka kale kooxda isis waxaa lagu sheegay inay ahayd halistii ugu weyneyd ee caalamku wajahaya sanadkii lasoo dhaafay iiraan ayaa loo arkay waddan taageera argagixisada iyadoo lagu eedeeyay inay taageerto kooxda xisbullah ee lubnaan ururo argagixiso oo la sheegay in gaza ee dhulka falastiiniyiintu ay joogaan iyo xagjiriin kale oo ciraaq iyo dalal kale oo bariga dhexe jooga
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal haatana dhinacii heesaha waa hees oo ay qaado kooxda guulbaan kana dhex muuqdo codkii fanaanka guuleed axmed waa heestii hayga baaqan heestaasi hayga baaqanaya kooxda guulband intaa aan kaga tagno inta haddii la idhaahdo kowdii barhka maanta duurka aynu dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo jimco wanaagsan
Ayahibogiya barkay tante bukaan halisanan bahne kabaydi mahitan tan braqne